habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa cawanimo jimcaha bisha agostona waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ka hadlay dil ka dhacay beer u dhow bariire
hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada soomaaliya xoog gacanta u siinayey oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad soomaaliyeedoo carruur isugu jira iyo odayaal
kuwaasina waa qaar ka mida dadka deegaanka ee dhacdadaasi goobjoogga u ahaa waxaan kaloon idiin haynaa waraysi uu dilkaasi ka dhacay agaarka berire uu kaga hadlay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow bariire meel ka mid ah ayagoo howlgalkii howl ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabad la bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dadka ku nool xeebaha koofureed ee dalkan maraykanka ayaa u diyaargaroobaya duufaanta harvey oo soo caga dhigan doonta gelinka dambe ee jimcaha maanta ah ama aroorta hore ee berri oo sabti ah ganacsiyada ayaa weli furan iyadoo qalabka wax lagu arko ee naasa uu soo gudbinayo duufaano xoogan oo ka gudbaya gacanka mexico kuna soo jeeda xeebaha texas duufaantaasi oo sii xoogeysanaysa marba marka ka dambeysa saraakiishu waxay sheegeen in dadka iska dhega tiraya in ay gabaad raadsadaan oo meelaha khatarta ah weli sii taagan ay iyagu mas-uuliyadda naftooda qaadayaan kooxaha gurmadka ayaa ka shaqaynaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen in tiro badan oo xayawaanada dadku dhaqda ay u helaan meelo ammaan ah oo gabaad ay ka dhigan karaan duufaanta harvey ayaa la filayaa in ay dhulka biyo dhigto ilaa iyo boqol sentimitir dhul ballaaran oo ka mid a xeebaha gobolka texas sida saddexda cisho ee soo socota aqalka cad ayaa sheegay in gargaarka dowladda dhexe loo diyaariyey haddii loo baahdo in ay gaarto texas mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo lagu qaaday masaajida shiicadu leedahay oo ku yaalla caasimadda kaabul lagu dilay ugu yaraan labaatan qof oo ay ka mid yihiin ee laba ka mid ay yihiin saraakiil boolis ah halka sidoo kalena ay qaraxaasi ku dhaawacmeen afartan kale xilli ay tukanayeen salaadii jimcaha nagiibe danish oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa xaqiijiyey in qof naftiwura ayuu isu qarxiyey afaafka hore ee laga galo masaajidkan oo la yidhaahdo imaam zamaan halka dhowr kalena ay gudaha u galeen waxaana weerarkan sheegtay mas-uuliyaddiisa kooxda la baxday dowladda islaamiga ee isis booliska ayaa iyaguna ishortaagay in la galo aagaw qaraxu ka dhacay halka dadka deegaankuna ay ku warrameen in dhawaaqa rasaasta laga maqlayo gudaha masaajidka
maxkamadda kuuriyada koofureed ayaa ku xukuntay shan sano oo xabsi ah bilineerka dhaxal sugaha u ah shirkadda samson ee lagu magacaaba lijian kadib markii lagu helay fadeexad musuq maasuq taasoo sidoo kalena sababtay in madaxweynihii dalkaasi ay xilkeeda ku weyso maxkamadda degmada dagse ee siol ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dembiyo la xiriira khiyaano inuu dibadda ku haystay hanti iyo inuu faa'iido ka helay faldembiyeedyo iyo weliba beensheegid lii ayaa inkiray in uu sameeyey wax qalad ah mid ka mida qareennada lii oo la yidhaahdo song wujiol ayaa sheegay in lii uu rafcaan ka qaadan doono go-aanka maxkamadda hoose isagoo intaasina ku daray in xukunadaasi dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin maxkamaddu waxay sheegtay in afartan iyo sagaal jirkan bilineerka ah uu soddon iyo sideed milyan oo dollar laaluush uu u ballan qaaday afar shirkadood oo maamulo markaasi kuwaasi oo saaxiib dhow uu la ahaa madaxweynihii ay la ahayd madaxweynihii hore ee kuuriyada koofureed bergiam hi si markaasi uu dowladda uga helo caawimaad la xiriirta inuu la wareego maamulka guud ee shirkadda samson duqoomo ay fuliyeen ee xulafada sacuudiga uu hogaamiye ayaa ugu yaraan labaiyo toban qofo shacaba ku dilay magaalada sanca ee caasimada dalka yemen sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo weliba shaqaalaha caafimaadku waxay sheegeen in weerarka oo bilowday xilli dambe oo xalay ah islamarkaana socday ilaa aroornimadii uu ka dhacay xaafadda koonfurta waddankaasi ku taalla amaba magaaladaasi ee loo yaqaano fajcadan halkaas oo uu dad badan ku aasay dhismayaal soo dumay uuna burburiyey ugu yaraan laba dhisme khasaaraha dhimasho ee weerarkan ayaa la filayaa inuu sii kordho iyadoo shaqaalaha gurmadkuuna ay eegayaan dhismayaasha islamarkaana ay ka soo saarayaan kuwa ku dumay toddobaadkii u dambeeyey ayaa diyaaradaha xulafada sacuudiga uu hogaamiyo waxa ay duqaymo ku dileen ugu yaraan afartan qof oo shacaba xafiiska xuquuqda aadan ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay baadhitaan madax bannaan oo lagu sameeya duqayn ay fuliyeen xulafada sacuudigu oo lala haleelay hoteel ku yaala sanca halkaas oo in ka badan soddon qof oo shacab ah ay ku dhinteen
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in darayd ah oo gaaraya toban qof lagu dilay meel u dhow bariire ehelada dadkan la dilay ayaa sheegay inay ahaayeen dad rayid ah warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay waryaheena zaynab abuukar
wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in toban qof oo rayid ah inay ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose aroortii hore ee saakay gaar ahaan beer ku dhow degmada bariire waxaana dadka dhintay la sheegay inay isugu jireen beeralay iyo shaqaalihii ka shaqaynaya beerta meydadka dadkan oo maanta la keenay magaalada muqdisho ayaa saxaafadda loogu soo bandhigay isbitaalka madiina kadib markii laga soo qaaday degmada bariire waxaana meydadka lasoo bandhigay ku jiray laba caruur ah waxaana goobta warbaahinta kula hadlay ehelada dadka lagu laayay weerarka oo wejiyadooda ay murugo ka muuqatay duqaadir cabdulaahi diiriye wuxuu deganaa haddii meesha ari iyo ilmo ku haystay markii ay qoladaani ay yimaadeen oo meesha ay tageen gaalada iyo ilmihii waa soo gudbiyey anoo beledka joogu ii keenay waa laabtay xala markuu ilmihii wiil yaroo ariga uga soo tago haddaba jooga oo la yimid meydka adooga ag fadhiyey iyo haddii alla idmahayo iyo xoolihii xala asagoo joogaa alla dilay binta cabdulaahi diiriye oo walaalkeed uu ka mid ahaa dadka lagu dilay weerarka ayaa codsatay in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyey dilka loo geystay walaalkeed iyo dadkii la socday walaalkee nin masaakiina oo xoolo dhaqatuu ahaa sagaal carruura iyo islaan uur lahaa u joogaan oo sumaqada ah walaalkay gardarro ayaa lagu dilay walaalkay ciidamada bangaraf aad dileen walaalkay inaa waxaan rabaa dowladda hadday dowlad islaamiya tahay ee dowlad soomaaliyeed tahay oo wiilkaas walaalkay xaqiisa la iga siiyo agoontaasna ay meel saaraan dowladda oday ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarka islamarkaana wiilkiisa uu ku dhintay ayaa ka sheekeeyey sida uu weerarku ku dhacay magay mukhtar maalin cabdi waay dadka oo shabeellaha hoos saaka tuulada bariira oo maraykanka weerar ka soo qaadaan ka mid ahay dada meela naga dhammeeyey adig soomaaliyeed nahay unaga beeralyeed nahay waxa un ka galaabsanay ma nihi shabaab ma nihi wariiley ma nihi niman beerale mana falatay anna aniga meesha waxaa u joogi beer oo shirka ah macnaha iska horrimaad ma jirn anna may roogay beerta dhexdeeda joogay beerta dadkaanu ku dili aniga isku derisanahay deris an baraakidataan ina waa isku dhegegnahay bili aniga aan dhali waa orday abadda ordaya dhaaba ku dhintay hadda waa dhintay magiis xuseen kamiis macali gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan waa dad dulmadayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidni illaah waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dawla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tago lagu laayay ugaas cabdidaahir iyo abuukar ganay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka dadka ku dhintay weerarka ka dhacay bariire ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro dhibaatada loo geystay dadkan shacabka shabaab ma aynaan layn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeella iyo dad beeralayaho beerahoodii tabcanayay oo aad xogogaal u ahaydeen oo shalay idinla joogay oo idiin sheegay inay beerala yihiinoo meesha deggan yihiin oo aad xogtooda kaamil ahaydeen inaad saakayta ku kalahdaan laydaan uma arkayno inaad aqoon dowladeenna waxaan ka codsanaynaa waa ku celcelinayaa arrintaas si degdegaanu isoo farageliyaan hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada soomaaliya xoog gacanta u siinayey oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad soomaaliyeedoo carruur isugu jira iyo odayaal marka waxaan rabnaa arrintaa iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meydkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro si kastoo ay tahay ilaa iyo hadda lama oga sababta loo beegsaday dadkan beeralayda mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee ciidamada wadajirka ee taageeraya hase ahaatee dhowaan ayay ahayd markii ay kala wareegeen deegaanka bariire ururka al-shabaab kadib dagaal halkaasi ku dhex maray saynab abukar maxamed v o a muqdisho
saynab aad bay umahadsan tahay dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid maxamed cabdulaahi ayaa sheegay in howlgal ka dhacay deegaan u dhow bariire maanta ay fuliyeen ciidamada dowladda howlgalkaasi ayaa saraakiishu xaqiijiyeen in ay ku dhinteen toban qof mid ka mida mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegeen in ciidanka dilka geystay ay ka tirsanaayeen shirkadda bancroft hase yeeshee waxaa taasi beeniyey wasiirka gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in dadkaasi hubaysnaayeen islamarkaana ay rasaas fureen waryahayaga falastiin axmed iimaan ayaa uu uga warramay wasiirku sidaa wax u dhaceen dabcan waa taad ugeedeen maalmar ka hor in ciidamada xooga iyo ciidamo kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen oo cadowgii ummadda soomaaliya shabaab ay kala wareegeen ka wareegidda kadib ciidamadu mar kastaba waxay sameynayeen howlgallo ku aadan baacsiga iyo dabagalka cadowgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow bariire meel ka mid ah ayagoo howlgalkii ku jira inay la kulmeen rag soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubkii dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen raggiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaan ognahay de degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha laisweydiin karo waa waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka hor yimid waxaa jirta in dadka qaar ay sheegayaan inay ahaayeen dad beeraley ah xildhibaanada qaara sheegaya inay ahaayeen dad rayida oo beeraley oo baarlamaanka federaalka ku jira dad badanaa ka hadlaya marka xogta aad aada haysaan ma ku jirtaa inay dadkan ahaayeen dad rayida oo beeraley ah baaritaankii baan noo socda annaga xogtaan hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beeraley ahaayeen in maleesha beeleed ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala xadaan doontaa duulaaraan waxaa la sheegay in wadahadal uu jiray oo loo yeeray dadkan si ay wadahadal loola yeesho kadibna la dilay ma jirtaa taas
may may operationadiisa oo deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda yay yihiin ciidamada falkan geysta
waa ciidanka dowladda waxaa jira warar sheegaya inay yihiin ciidan ka socday shirkadda la yidhaahdo barcroft oo caawinayay ciidamada soomaalida ma jirta barcroft ciidan gooni oo dalka gudaheeda ay ku haysato ma laha ciidamo shisheeye oo ciidamada soomaaliya ay isgarabsanayaan argagixisala dagaalanka way jiraan laakiin barcroft waa waa shirkad ama caawisa logisticada iyo iyo magaranaysa deegaanada ciidamadu ay degayaan ka caawisa maaha shirkad hubaysan oo gooni hubaysan maaha marka dadkan ciidamada xooga dalka waayo ciidamada dilay
xogtu waa iyo informationka howlgal dowladdu ay ka sameysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen wixii faahfaahinana wawaa la keeni doonaa duulaara mudane wasiir waxaa jira ciidamada amisom tusaale ahaan iyo ciidamada kaleo sida aad sheegtay gacanta idinka siiya la dagaalanka argagixisada mararka qaar waxaa la sheegaa in dad rayida ay dhibaato u geystaan ama ha noqoto inay baabuurtooda dardarsiiyaan ama ha noqoto inay rasaas ku dilaan arrimaha noocaas oo kaleeta ee dadka shacabka ah dhibaateynaya horena dhowr jeera u sheegteen falkii ka dhaca kamid ahaa deegaanka ceelasha biyaha inaad baaritaan ku sameyn doontaan welina warbixin rasmiga ah iyo inaad dadka ama magdhow siisaan ama aad qirataan in dadku ay ahaayeen dad rayida oo ciidamada wadanka jooga ay dhibaato u geysteen ma jirto sidee rabtaan inaa u maamushaan ciidamadan hubaysan ee ajnabiga ah ee dalka jooga
aad baa umahadsan tahay markaan ka bilaabo falka ka dhacay ceelash oo kale reerihii dadkaas ay ka ka dhinteen ama ay ka soo jeedeen waa lala fadhiistay waana la wada hadlay arrintoodana siday ku dhamaatay faahfaahinteedii waa lagu lagu siin doonaa haddii la yidhaahdo laakiin guud ahaan ciidamada amison hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kale oo dalka joogaba waxaan caddeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay hosta governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda amni oo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horena u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxaa iyaga ku aadan in dowladooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaasa iyo amisom iyo lamid aba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ay ku dalbato dhacdadii maanta dhacday wasiir haddii aan dib ugu noqono waxaa la sheegay in ay ku jiraan caruur
warbixinta annaga na soo gaartay ilaa sagaal qof oo hubaysan baa na soo gaartay caruurna ma soo gaarin haddii la yidhaahdo saan kuu sheegana hawshaas dabagalkeeda iyo iyo baaritaankayga way socdaan si si waa soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn afar iyo labaatanka saaca soo socda howlahaas siday ay ahaayeen haddii la yidhaahdo
wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid maxamed cabdilaahi oo u waramayey waryahayaga falastiin axmed imaan waxaanad ku dhegaysaneyseen idaacaddaeeda fiidnimo idin ka imanaysa washington
meel walbo aad naga dhegaysanaysaan khilaafkii golaha wakiilada somalilan ee ka dhashay doorashada guddoomiyaha golahaasi ayaa maanta lasoo afjaray mudanayaal ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee xilkaasii baneeyey ee golaha cabdiraxmaan maxamed ciro guddoomiyaha cusub baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanleh oo xilkaasi u tartamayay islamarkaana sheegay in isaga la doortay balse tirada la qalday ayaa mar dhoweyd warbaahinta wadajir ugu sheegay in khilaafkaasi lagu soo afjaray in guddoomiyaha rasmiga ee golahaasi uu yahay baashe maxamed faarax wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa mas-uuliyiinta mar dhoweed warbaahinta la hadlay oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo labada mudane ee muranku ka dhashay doorashadooda ee baashe maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed taliyan leh ayaa sheegay in laysku raacay xalka khilaafkaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka mid a xildhibaanada golahaasi islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridkaee wadani ayaa xalka khilaafkan ku tilmaamay mid ay ugu daneeyeen waa sidau hadalka u yidhiye shacabka somalilan iyo cid kasta oo walaac ka qabtay arrintani cabdiraxmaan ciro waxa uu ka warbixiyey heerarkii ay soo martay xalu raadinta khilaafkani
somalilan dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaanu u ergoonay golaha guurtida sidii dhaqanku ahaan jiray garawshiyamay lagama helin mar kadibna dee waxaanu leenahay qawaaniinoo maxkamadda loo gudbiyey maxkamaddiina golahay ku soo celisay marka iyadoo arrintaasi taagan waxa aanu garanay in aanu shacbiga iyo dalka iyo dadkaba loo tudro werwerka faraha badane hayana laga kor qaado
cabdiraxmaan ciro inkastoo aanu si cad u sheegin haddana waxaa xusay inay xal iyagu iskoodu gaadheen kadib markii waa siduu hadalka u yidhiye ay hay-ada ay ahayd inay xalliyaan ay ka gaabiyeen waxaanu sheegay xalka la gaadhay waxa uu yahay waxaanu garannay in institutionskii kale dee shar qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xallili jiray markay ku guuldaraysteen arrintaas inaannu annagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u tudhayna aannu aqballo in guddoomiye uu yahay baashe maxamed faarax dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ahaa musharaxii jegada guddoomiyenimo ee sheegay in isaga la doortay islamarkaana dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa isna arar dheer kadib waxauu warbaahinta u sheegay sidan waxaan halkan ka caddaynayaa oo aannu odayaasha isla garannay inaan ummadda somalilan u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay sagaal iyo soddonka cod ay iigu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax oo iminka fadhiyo golihii isqabqabsi dambena aanu dhicin ummadda somalilandna sida aanu ugu bishaarayno geesta kale guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada baashe maxamed faarax oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in isu tanaasul iyo khilaaf la-aani ay tahay waxa golaha wakiilada midayn kara baashe maxamed faarax waxaa hadalladiisii ka mid ahaa cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tanaasulkaa uu sameeyey waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado golahana waxay u tahay badbaado aniguna haddaan guddoomiye noqoday haddii kaleba golaha waxaanu ahay dhex golo khilaaf jirana dee golo noqon maayo xildhibaanada golaha ee labiyo siddeetankana isu kay mid yihiin dhexna aan noqono sidii ilaahay ugu ogyahay aan dhexdhexaadnimo ku wado doorashada guddoomiyaha ee muranka dhalisay ayaa qabsoontay lixdii bishan agost waxaana shir guddoonkii fadhiyey maalintaasi ku dhawaaqay in baashe maxamed faarax hal cod kaga guulaystay cabdiraxmaan maxamed tanyalle taasoo mudana tanyalle ku hambeliyeeyey guddoomiyaha cusub kadib markii natiijada lagu dhawaaqay islamarkaana uu ku tilmaamay doorasho dimuqraadi ah oo uu aqbalay sidoo kale guddoomiyaha xisbiga waddani ahaana guddoomiyihii hore ee xilka banneeyey ee golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro ayaa isna maalintaasi hambeliyeeyey guddoomiyaha cusub baashe maxamed faarax hase ahaatee maalintii xigtay ayay mudanayaasha xisbiga waddani ee golaha wakiilada iyo sidoo kale cabdiraxmaan talyanle ay sheegeen inay ka noqdeen aqbalaaddii natiijada waxaanay ku eedeeyeen in wax isdaba marayn ay ka dhacday tirantii codadka walow mas-uuliyiintani ay sheegeen in lasoo habjiray khilaafkii ka dhashay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada haddana waxaa shacabka somalilan ay u dhegtaagayaan doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo bannaanayd taas oo loolan adiga u dhexeeyo musharixiin tiradoodu gaadhso siddeed oo u tartamaya xilkaasi waxaana loo ballansan yahay faldhiga lagu dooranayo maalinta axadda ee soo socota barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
aad buu barkhad u mahadsanyay dhegaystayaal ciddii warbixinada iyo weliba wararka iyo barnaamijyadaas isagaana waxay dib uga daalacan karaan bogayaga v o e somalycom haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayaa haaruun macruuf
mukhtaar roobow abumansuur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sarreeyey ee ka soo goosta ururka al-shabaab dhowaanna waxa uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya soo goosashada roobow waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dowladda soomaaliya ugu tala gashay dadka ka soo baxa garabka al-shabaab hase yeeshee dhinaca kale waxaa si gaabisa u socda dhallinyarada ka soo baxaysa ururka al-shabaab kuwaasi oo la sheegay inaanay tiradoodu badnayn inkastoo ay si joogta ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi haddaba barnaamijka dhaqancelinta dhallinyarada ka soo baxda al-shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka beddelin fikirka jihaadiga ee dhallinyarada iyo inuu yahay barnaamij isku dhex yaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka al-shabaab haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqancelinta ee dowladda soomaaliya sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay iyo doorintee leeg ayaa mukhtaar rooba uu ka ciyaari karaa in barnaamijkani uu sii xoogaysto afartii bishii juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay al-shabaab waxay ciidamo laxaadle soo dhoobeen deegaanka show ee hoos yimaada degmada jalalaqsi waxayna u diyaariyeen guluf siddeeddii bishii juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyaga oo lugaynaya subaxnimadii xigta ee sagaalka bisha juunna waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada etoobiya ee magaalada halgan dagaal dhowr saacadood socday kadib ciidamada etoobiya waxay iska caabiyeen weerarka waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare laxaad leh ciidamada etoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan al-shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid a khasaarihii ugu badnaa ee ururka uu la kulmo maxamuud daa'uud maxamed maxamed dheere waxa uu ka mid ahaa maleeshiyadii ururka al-shabaab ee weerarkaasi galay xataa waxaa jira rag nool oo dhaawacyo gaaray oo jaanis lagu qaaday la waayey meesha loogu soo tegay waxaa jira rag rag ku nool laga soo tegey waxaa jira kalmaystayaashii wax duuwaayeen oo meesha ku baabahay raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanay kenya meesha qaar ugu leedeen loogu soo tegey maleeshiyada ururka al-shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka buulafalaay ee gobolka baay oo uu ka tirsanaa maxamed dheere jabhaddii uu ka tirsanaa oo keliya waxaa ka dhintay shan iyo afartan qof dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka waxaana uu galay sidii hawshaasi uga miro dhalin lahaa waxa uu la soo xidhiiray dad ay ahel yihiin balse waxaa soo waajahay caqabado horjoogayaashiisii waxay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado waxaana ay u diideen fasax waxaase uu fursaddii ugu horraysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray seminaar siddeed bilood kadib markii uu go'aankaasi qaatay waxaa u suuro gashay inuu soo baxsado waxaan ku eeday meel magaalo ayaan waxaan ka soo gadanayaa dhar iyo shaambiyi saliid magaalada markaan imaaday baabuur waxaan kasoo raacay nooca xamuulada waaweynka ah waxaan kusoo degay afgooye afgooye waxaan kasoo raacay baabuur beer muqdishaasii kusoo galay haatan maxamed dheere waxa uu ka mid yahay dhallinyaro boqolaal ah oo ku jirta xarunta dhaqancelinta dhallinyarada ka soo baxda safka al-shabaab ee ku taalla magaalada muqdisho waxa uu sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay xaruntaasi waa mid ka mid ah afar xarumood oo lagu dhaqan celiyo dhallinyaradaasi cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhallinyarada ka soo goosata al-shabaab hadda xarada muqdisho ku taalo oo la yidhaha sarandi waxaa ku jiro toddobaatan iyo dhowr dhalinyaro ah xerada kismaayo waxaa ku jirto soddon baydhabo waxaa ku jirto lixdan xero ku taalo xudur waxaa ku jirto toddobaatan xerada beledweynena waxaa ku jirto soddon kale intaasaa hadda xerooyinka ku jiro dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraan ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya wallaahi annaga sideeda barnaamijka qaybta annaga hadda aan xerooyinka ku hayno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatartooda yar tahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhalinyaradaas xerooyinkaas lagu xareeya kabacdi dhalinyaradaas waxaa la siinaa deegaankii meeli ay seexan lahaayeen waxbarasho waxbarasho farsamo gacanta waxaasan barnaa markii aan u aragno hay-adda nabad sugidda iyo wasaaradda amniga qaranka ay u arkaan dhalinyarada inay dhaqan dhaqan dhaqan toosintooda iyo waktooda broseskooda dhammaadana mujtamacay dib u dhexgalaan wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna uu isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideed u abbaartaan maxaad ka dhaadhicisaan meesha waxaa joogto waxaa jooga culimo waaweynaa jooga oo wacyigelin sameeya oo doodo sameeya oo islaamka iyo xag jirka wuxuu ka qabo waxyaabahaas aad aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo waktiga badan laga gelinayo taasaa kamid ah taasaa waxay ka saacidaysa qofka inuu fahmo wixii uu ku jira inay khalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxda marka hore waxay fahmayeen inay wixii ku jira khalad yihiin ay kasoo baxaan oo badbaado ayay usoo aadeen dowlad dowladda marka maadaama marka horeba aysan fogeen marka wacyigelintaas iyo iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedelma barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii labada kun iyo sagaalka waxaana dadka dhaliila xeryahan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisii iyo in waxtar aan u lahayn dhallinyarada islamarkaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxaa kaloo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhallinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darrana ay mararka qaarkood soo waajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhallinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaadhsadaan ururka al-shabaab cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka al-shabaab abo ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii mukhtaar roobow ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhegaystaan ani waxay ila tahay haddii uu robow uu qaato inuu dowladda ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahaatay culummada iyo waxaas iyo inuu kusoo biiro oo dhankaasi maxayd wax badan ayuu ka qaban karaa ayaan isleeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin karaya ima muuqata sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay soomaaliya waxaa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kaleta shisheeyana way buuxaan intaasoo dhan wax ka duwan uu la imaanaya xag military ah ma jirto waxa oo keliya oo raggaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxaa keliya loogu lagu soo xarey karaa ile dadku dad soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheen ah waxa oo lagu soo xarey karaa oo keliya waddanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la isfahmo oo wadahadal ay bilaabato ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kula tahay ani waxay ila tahay marka ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo robow aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacdina oo soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaagga iyo soomaalida iyo dhimrinteeda in unaxariisatada shacabka oo ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan ka hay-ad ahaan inuu howshaas u galo mooyaane shaksi waxba ma qaban karo far keligeed foor ma dhaqdo dhallinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo oggolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee abo ayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaasuma dhacdo waxaa aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xere sirendi geeyey oo dhahay wiilkayga al-shabaab baan kasoo saar waxaan rabaa inaa ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan wiilkii markuu meesha geeyey kabacdina odaygii waxaan arkay oo ka shalaayey sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa kusoo booqdo wuxuu dhahay marka waxaan jeclaan lahay wiilkii meesha intaa geeyey inuu meeshaas kasii joogo waayo xataa ani ma soo booqo karo wuxuu ku sugayaana ma ogi marka ragga meesha fikirkaasi oo xerooyinka la iskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaas iyo waxa waa waa fikir maxay ahayd raggii soo socdana lagu celinayo oo ah war haddii haddaad imaadaan waxaan ila geen doonaa xero sarayndi wax la dhaho oo nooc mana xabsi ah qofka xerada markii la gariyo xorriyad ma uu haysto qof xorriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinkai xerada lagu hayo dhan qofka kama dhaadhaceyso waayo qofka xorriyad lama siin oo wax ku barto qof xor ayaa wax barta adi waad ogta cabdirashiid ibraahim maxamed agaasimaha xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qira inay jiraan qaar amnigooda u cabsada dadka qaarkooda maalmo joogo qaar aa sano joogo dhalinyarada ugu badan laba sano ay ku jiraan hadda qaar baa saddex sano gaaraya oo arrimo amni awgooda xerada ugu jiro oo dhahaya anaga ma waxbaan baranaynaa inta magaalada lama qabsan karo hadda waana yala cadsayn intaasi naga bes xeradan ku jirayna marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku haraysan kuwa cabsanaya ma idinkaa u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo aya ayagaa ka cabsanaya qaarkood inay banaanka marka baxaan in la dilo miyaa lasoo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa ayagaa welwal qabo qaarna waa lasoo wacay qaarna welwala qabaan hadda kaba soo qaada wiil hadda kor xerada soo maray xerada xamar kutaa lasoo maray oo dhaqancintii wax kusoo bartay intii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanaya hurwaay ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay marka qaarkood welwalkaas qabo qaarna welwal ma qabaan marka shaqadooda dhammaysto way iska baxaan dadka way kamid noqdaan maxay idiin maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay ururka al-shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay kaaga sheegeen wallahi waxay dareemayaan saan ma umalaynayn in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaata taas taasaan umalayn jiray markaan imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma umalayn jiran dhaheen inta badan dhalinyarada markaan la sheekay maxaadi ku qasma ashaab maxaa ugu biirteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqala-aana dhacday qaar waxay leeyihin deegaanka aan degan nahay maadaama ay ayagu badan yihiin gabdhaha naloo dhashay iyo in aan famirkeena lagu xadgudbin u galnay qofka sibaabuu uga biiro marka runtii dhalin qof aan ku faraxsanayn inuu meeshaas ka soo baxo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay hayd kala kulanta dhalinyarada waxaa ilakayaa badnayd nin dhalinyara ii sheekeeya oo yidhi markaan xerada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wata tukanaya markaas waxaa yidhi waayo ninkan u tukana soo ninkan soo nimankii gaalada maaha markaasaa lii ninkan gaal maaha soomaaliya waa tukadaa waa askari soomaaliya kabacdi wuxuu arkay askari uganda isoo tukanaya arkay maalinkaas ogaado dhah wixii nolosha inay badan yihiin taasay ugu yaabanayd
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka beddelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan ka soo goosan al-shabaab annagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan waraysannay dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay qaarkood ganacsi galay qaar weynu ognahay oo dowladday la shaqeeyaan qaar weynu ognahay oo xilal bay qabteen qaar weynu ognahay oo ganacsi bay ku jiraan qaar weynu ognahay arday bay ku jiraan marka maxaa u leedahay xorriyad lama siin
qaar aniguna waxaa sida adiga og tahayn anigana qaar kaletaa ognahay marka dadka dhan ma wada ogin mogson tahay anigana waxaa ognahay qaar badan maxay ahayd oo meesha galay qaar badan oo oo ku bartay maxay ahayd rag markay meesha galeen dadku waa isku barteen taliya unugyaal iyo kala gobolla ayay ka yimaadeen meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahay inay meesha usoo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan inay si wax sii qarxiyaan inay wax sii baabi'iyaan kabacdina maxay ahayd meeshana ay ay magacooda ku caddaystaan qaarba sibay u galeen qaarba si qaar hoosha galay oo hool kale sii wadana waa aragna anaga waa gartay marka barnaamijkaas dowladda ugu tala gashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqaynaya maad leedahay barnaamijkaasi wax badan baa ka qaldan wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay an waxaa is dhihi lahay hadda barnaamijka in lagala tashto robo iyo raggii kaleeto oo oo aqoonta u leh raggaasi ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin maaha inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraya lagu dhaho dhaqan celin maaha waxa waa qofkan wuxuu mabda buu ku socday mabda buu baa aaminsanaay mabdiina ugu uguma baxaayo meel oo ku xaraday cunto la sii iyo iyo farsamo gacan la baro muxuu uga baxayaa w mabdaasi dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama bractican usoo arkay ama inxiraafkii kutubo ka akhriyay ee yaqaano oo kabacdi habka loola hadlo oo loo daaweeyo cudurka ciddii daaweynta qon waa la yaqaanaa soo ma aha marka bahasha inxiraafka ah rag baa shubahaadka iyo ragga kala hadla oo kala doodo oo inxiraafyadaas ka soo saara raggaasoo loo baahan waxaa u malaynayaa howshaas ina maxay ahaatee ila tahay waa shaqada tarobo oo maanta oo loogu fadhiyo cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqancelinta ee dhallinyarada ka soo goosata al-shabaab qaarkood waxay ku dhaheen culimmada meesha la keenaa dad ehelu ah oo isbeddel ku samayn kara ma aha ama fahmi kara iyaga wixii horey loo dhigi jiray maxay kula tahay wallaahi aniga culammada meesha ku arkay culamo runtii wax ka bedeli kara waaye oo masaajida waaweyn muxaadarooyinka akhriya oo magaalooyinka ay joogaan aada looga yaqaano waaye haddana waxaabaan kusoo darnaba inaan culamo waaweyn aan hadda waxaan wada hadal noo socdaa culamada ugu waaweyn dalka sida dalada culamada soomaalida ku inaan la kaashano inay barnaamijyo waaweyn oo dooda iyo muxaadarooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamijkaas la balaariya hadda barnaamijkaas wadna hadda xoog inoo socda insha allahu tacaala waxa kaley ka dacwoodeen cuntada waxay dhaheen laba jeer in wax la cuno ayaa loogu talagalay laakiin labadii jeer labadii jeer hal maraa laysla cunaa saacad gudaheed ama saacadiyo badh gudaheed duhurkii oo kale marka qada la cuno cashaduna markaaba way xigtaa bay dhaheen cunto kalena ma jirto ha koley wariyaasha qaarkood inaan ku casuunaan diyaar u nahay hadda xarada sambl haddaan soo qaadano saddex wakhtiyar ashi laga kariya saddexda wakti hadda ramadaanka saddex maran kormeel u tagay inaan ogaado cuntaday cunayaan inaan ogaado xilli kamida waa la afura iyaga la afure marka taas waxaa ka sokay cuntada xataa waxaa u kariyo combany aan anaga aan aan aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeya oo cuntadaas cunto controolan oo la ogyahay waxay cunayaan quraac qada cashinka meesha ka cunaan mar walbana waa la socno xaaladooda meesha ay ku jirto waxay cunayaan waxaan la socno anaga controolana waa waxaa kalay sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan tusaale ahaan kasoo baxoo kale jirooyinkan qaaxadoo kale infectionno inay ku qabato goobta ayna dhakhtar iyo cisbitaalla aysan helin
xerada waxaa ku dhex taalo farmashiye shaybaar meel dhiiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qofka xanuun kasoo booda la geen karaa ku taalo waxaa kaloo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid kamida daarushifa la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha wax looga qaban karo loo gudbiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aad iyo aadan aan fursad fiicana ka jirta meeshaas saan isleeya aniga dhalinyaradana markay imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaasa inta badan ku dhaco markay imaan marka imaanaya xanuunadaas inta badan haayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaadka boqolkii boqol u fiicantaa
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhallinyarada ka soo goosanaysa ururka al-shabaab xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhallinyarada askarta u soo ahayd al-shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo halistooduna ay yar tahay qayb kale oo ka mid ah dadka ka soo goosta al-shabaab waa kuwo xilal ka soo qabtay ururka gaar ahaan dhinaca amniyaadka taliyayaal jabhadeed maamul degmo ilaa xilal sare dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah mukhtaar roobow abumasuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda soomaaliya horeyna u ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka al-shabaab magaalada muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo shan sano iyo toddoba bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido halka ay haddaba xarunta dhaqancelinta ee dhallinyarada ay darajadoodu hoosayso ay hoos timaado wasaaradda amniga barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee ka soo goostay al-shabaab ay gaarayaan in ka badan laba boqol kuwaas oo ay ku jiraan soddon hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal taliyayaal ciidan guddoomiyayaal degmo iyo saraakiil sare xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee ka soo goosta ururka al-shabaab waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan qofka markii uu go-aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go-aankaas horta inuu sax yahay hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaas qofkaas ay dhab ka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu caddeeyo inuusan kooxdaas uusan maaragtay membernimadii ama xubinnimadii ka tanaasulo qodobka labaad waxay tahay inuusan fikirka uu qabo inuusan mar dambe uusan ku dooni doonin qaab unfi ku jiro ama dagaal ah iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed sababta qodobkan ugu dambeeya aanu raaci maynin waxay tahay waa waxaa waxyaabaha laga dhaadhiciyo propagandada laga dhaadhiciyo ayaa waxay kamid tahay in ay u dagaalamayaan in ay dunidao dhan ay maaragtay xoreeyaan ama ay waxyaabaha ka jira ay ay qoriga kaha ay wataan ay ku xallin karaan innagana dowladda soomaaliyeedaan nahay problemka soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa soomaaliya ajnabigaas oo aan dadka aan soomaalida ahayn oo ajnabi markaan leeyahay dad qof aan originkiisa uusan soomaali ahayn haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kaala hadlayo maaragtay ma khuseeyo laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay in uu isbedel ku yimaado waa jiraan kaysas soomaaliya oo dowladdeena soo maray hore usoo maray oo aan saas oo kale dowladihii ay khuseysay aan kala maaragtay macaamilnay oo qofkii aan markii dambe dalkiisa loo eli waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay soomaali waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in ilaa haatan shan iyo labaatan qof oo wata baasaboorro soomaali ah iyo kuwo ajaanib ah ay ka soo goosteen ururka al-shabaab iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana wuu jiraa laakiin maadaama qofku asalkiisa uu soomaali yahay haddii uu ku adkaysto iyo uu soomaalinimada keliya uu maaragtay ku adkaysto dowladda soomaaliya markaas iyadaa go-aan kaga gaari doonta laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladood marka wadaagaan qaabkii loola macaamili lahaa qofkan soo goosta haddaba maamulka barnaamijka dadka halistoodu sarrayso waa uu ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhallinyarada askarta ahaan jirtay barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horrayso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay al-shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil u soo qabtay qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya al-shabaab tusaale ahaan waxaa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd mukhtaar roob oo abumasuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo islamarkaana isaguu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada koonfur galbeed oo la dagaalama al-shabaab sheekh maxamed siciid atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha al-shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo sheekh xasan daahir aweys oo aanse soo dhiibin balse la qabtay isagaoo ka fakanaya ururka al-shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqayna la sameeyo dowladda sida ay sheegayaan ila xogogaal ah xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka al-shabaab xuseen macalin maxamuud ayaa iga warramay kiiska xasan daahir aweys xasan daahir aweys horta sooma uusan goosan laakiin haddii uu hadda yidhaahdo waxaan miidgaraynayaa ama aan maaragtay aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhegtay ayaan aqbalayaa oo aan kasoo baxayaa waa dowladdu intaan ogahay labadii sano iyo saddexdii sano uu nala joogay halkan joogay intaasba waa waxay ahayd conditionkii horyaalay haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo dowladdu haddana maalin dhaweed madaxweynuhu mar kaleeto u ballan qaaday okay su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu ka soo goosto shabaab siiba qof la yaqaano oo kale siiba weliba qof hadalla ka tegeen oo kale sida xasan sheekh xasan daahir aweys su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba maxkamad waa la saaraa qaarkood dil baa la marsiiyaa xukun dila maxaa maxkamad loo saari waaya su-aasha dadku isweydiiyaan waa taas su-aashaas waa arkay iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo waa su-aal u baahan in la jawaabo waa sax waxay la isku qaldayaa qofka markii isagoo fal waaye yani caqliga caadigaana sheegaya sharciga adduunkana waa sheegaya qof dambi lagu hayo iyo qof soo volunteer gareeyo si xor ah go-aan kusoo gaaray marka iskuma qaldana waana maaragtay in saas loo ogaado oo dhalinyarada la sheegayo maxkamadahu ay la saaro waa dhalinyaro dunuub ay galeen laga oofinayo oona maaragtay hadduu xabsi yahayna dee qofkaas xabsigaa lagu dhaqan celin doonaayo oo markuu soo dhamaysto isagoo qof soo xalaalooday ayuu haddana bulshada kasoo qmid noqon doonaa haddii uu dembi weyn oo sabiira galayna dee isna waa maaragtay waa laga jaazaynaya
eed kale oo loo jeediya dowladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaalgudaan xubno badan oo ka soo goostay ururka al-shabaab dadka ka soo goosta ururka al-shabaab qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay basaasaan dowladda islamarkaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka al-shabaab waxaa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay-adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarajiyey weeraro ay qaadeen ururka al-shabaab qaar ka tirsan dadka soo goostay waxaa la sheegay inay geystaan faldambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada kismaayo oo lagu dilay sarkaal ka tirsan nabad sugidda qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka al-shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka ka soo goosta ururkaasi aan la isku halayn karin cumar maxamed abo ayaan oo arrintaasan wax ka weydiiyey waxa uu ku jawaabay waa waxaan ka hadlayay somaa hadda dhow oon ku dhahayay xerada maxay ahaatee dadka ka soo baxa dhan wada wanaagsan hadhihine xerada waxa waaye wafiihi wafiihi qolo hadaf kale u timidaa jirto iyo qolo daacadnimo u timidaa jirto habka loo wadane maxay ahayd waxay u baahan tahay xataa ninka hadafka kale u imaada xataa hadduu meesha uu ku heli lahay dhakhtarkii cudurka ka daaweyn lahay oo shubahaadka u wata iyo inxiraafaadka u wata ka shaafi lahay hadduu kala kulmi lahay xerada as xataa uu isbedeli lahay aaminsana qof aan la bedeli karin ma leh xuseen macalin maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helaya barnaamijkani ay weyn tahay waxa uu sheegay in dadka ka soo goosanaya al-shabaab ay si toosa u wiiqday awooddii ururkaasi faa'iidadiisa innagaa og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo hadda soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd maaragtay dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay ay dhamaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdho iyo xaasas iyo ilma ayay lahaayeen oo yimaadeen oo noloshoodii ay u kabantay shabaab sideed sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeedaa today maanta ay maaragtay magaalooyin aada u kooban in ay maaragtay ku kooban yihiin sideed sano ka horna dhulkoo dhan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen sideed sano ka hor inaysan haynin marka numberka kasoo tegay absolutely waxaan aaminsanahay in uu aada u wiiqay oo uu aada u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay marka anigu ma aaminsanay inuu barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tegaya nuur cali axmed oo loo yaqaano yaasir waxa uu ururka al-shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwo ka tirsan ciidanka zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka al-shabaab ay wiiqantay al-shabaab waxaa waaye hadeer laakiin awooddooda sidii hore ma ah way wiiqantay oo waxaa waaye siyaasad iyo qabyaalad laftirkeeda oon hoose oon laisku lafaguray baa ku dhex jirto oo ninba ninkii isaga markaas uun la dhashay un ciidan uu ka dhiganhayo jabhaddana markaa raggaas un ninkaadi kula jedo hoos hoos un wax biilka wixii muhiima laga siinaya ragga kalena iska dhahayo bariiskiina iska cuno hay-adahan jihaadka lagu dul akrinayo oo cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas ani markuu horeyso waxaan isdhihi lahay marka ugu horeyso raggii isu dhiibaayo waa inaa horta ay jirtaa guddi uu jiraa oo ka kooban maxay ahayd raggii xaggaa ka soo baxay ee aqoonta u leh dhalinyaradaasi ay ka mid yihiin robo iyo ragga lamidka ah iyo waxaa is laayahay rag kasii horeeyaba iyo maxay ahayd guddi kaleto culummada hadda oo sida ay ay guddi u noqdeen oo maxay ahayd abaaraha ugu samata bixiyeen soomaalida camal guddi noocaas camal ka samata bixiya dhalinyaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay waxaas iyo aa loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha ay raggan ay ay ka duulayaan oo oo inxiraafka geliya dhan ee kala kala naqaasha ayay u baahan yihiin guddiga noocaas camal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay ahaatee caqiide camal ka saxayo ee caqiidadoodana ay ku kalsoon yihiin ay aamini karaan sida ee had for example hadduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo soo isku soo dhiibo dowladda nin marka dowladda ka tirsanaayo ama military ahay ama nabad sugid ahay inuu u- u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin hadduu roobo camal oo la fariisto waxaan u malaynayaa inuu si fiican u dhegaysan lahaayeen laakiin xuseen macalin maxamuud oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku adkaystay in barnaamijka dhaqancelintu uu midho dhal yahay su-aal kale oo muhiim ah oo aan hordhiga xuseen macalin maxamuud ayaa ah dadka ka soo goosta ururka al-shabaab ma isbedeli karaan mase la aamini karaa sidee looga saari karaa fikirkaasi xag jirka ah ma jiraan dad badan oo hadda maaragtay noloshooda caadi ay tahay oo bulshada members xubno caadi ah ka ah qaarkood hay-adaha amniga u shaqeeya qaarkood waxay kamid yihiin dad mas-uuliyiin ah oo shaqooyin darsare haya ayaa jira gaar qaarkood ganacsigay ku noqdeen oo ay maaragtay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan marka in member kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysano in ay noloshiisa dhan iyo noloshiisa dambe ay saameynayso laakiin waa inuu process xalaal ah oo la yaqaano oo laisla ogyahay inuu uga soo baxo oo la qubin karo kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay cumar maxamed abo ayaan ayaan weydiiyey saamaynta soo goosashada mukhtaar roobow ay ku yeelan karto ururka al-shabaab ani kolley waxay aan sidaan u arkaa robo inuu maxay ahayd ee, oo aana robo uuna ka taa- ka tanaasulin maxay ahayd in shareecada in lagu xukumo dalka uu rabo weli laakiinse shabaabka iyo maxay ahayd ee, iyo siday wax u wadaan iyo qadaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay Eh, waana aragay maxay shabaabkeena inxiraaf ay galeen in dhiigga muslimiinta ah iyo culummada dhiigooda ay si fudud ku daadinayaan in xataa raggii ayay ka tirsanaay ee xataa muhaajiriinta ay ku dhihi jireen oo raggii ajaanibta u yimid xataa ay ka fakan waayeen qaar badan xabsiyada ku xireen qaar badan ay Waa dileen gartay.
qaar badan ay musaafiriyeen intaas dhan wuu arkayay marka robow waxa uu ku diidanaya marka shabaab oo qaribantay ayuu ku diidanaa maxaa dhibay u keens- u u geysan kartaa shabaab eh, inuu roobow garabkooda ka baxay Eh, dhibaato badan bay u geysanaysaa la-anna waxa waaye raggii eh, waaweynaa eh, waqtiga maxaakiimta ee la daawanaya waxaa kamid ahay eh, xasan daar awees iyo robo iyo eh, shishariif iyo eh, ibrahim afqan iyo eh, yuusuf cinde cadde iyo marka raggii waaweynaay dhan inay ka wada tageen Eh, waa la arkaya raggii ku haray isdhahayn alla leeyahay raggaas ayaa weli jihaad kasii wada waxaa kamid ahay robo oo keliya iyo maxay ahaatee eh, commandos marka waxay la tahay marka robo oo f- oo garabkooda kasoo baxa dhanka dowladda maanta joogo in dad badan oo hor lahay ay arki doonaan in maxay ahayd waxa ay sh- ee shabaabka in wadadii iyo xaqa iyo waxaas inay ka weecat roobow hadda dowladdu u yimid een, maxay kula tahay isagiyo dowladda inay wada qabsan karaan waxay la tahay ani robo dad badan baa ku wada xiran eh, dad badan oo oo xataa weli eh, shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabiilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo ca- oo maxay ahayd eh, u yahay weliba nin oo cilmiga saa'id u barto oo- oo mar kasta waxaan arki jiraa isagoo kutubo eh, maxay ahayd eh, sii iibsanayo oo akrinayo
bishii abril ee sanadkan ayaa mar kale dowladda soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee ka soo goosatay ururka al-shabaab siddeeddii sane ee lasoo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya ururka al-shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare
waxaanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaanu soo jeedinaynoonu soo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a washington markana gabagabada inagoo kusii dhowaaneynaa cabdixakiin shirwac aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna mahadsanid falastiin mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo lagu qaaday masaajid ay shiicadu leedahay ku yaalla caasimada dalkaas ee kaabuul lagu dilay ugu yaraan labaatan qof oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo boolis ah halka sidoo kalena qaraxaasi ay ku dhaawacmeen afartan kale oo ku tukanaya masaajidkaasi salaadii jimcaha dhanka kalena duqaymo ay fuliyeen xulafada sacuudigu hogaaminayo ayaa ugu yaraan labiyo toban qof oo shacaba ku dilay magaalada san ee caasimada dalka yemen sida ay jeegeen goobshoogayaal iyo weliba shaqaalaha caafimaadku mahadsanid markana dhinacii heesaha heestii dhakacdhakac codka macaan ee farxiyo kaba yare
caashaqa warigii lagama darbo ruuxiya lafuguu dhaadhaca untaha cunnada ay marqiyo iigiya wadnuhu dhex socdaha caashaqa warigii lagama darbo ruuxiya lafuguu u dhaadhaca untaha cunnada ay marqiyo iigiya wadnuhu dhex socdaha sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalayban ka naxa dhibitiyo ciidakan ku diida sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalayban ka naxa dhibitiyo ciidakan ku diida dabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele uumashow andele dakaca dakac andele uumashow andele soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele uumashow andele dakaca dakac andele uumashow andele dhammaw cashaqaaga ayu dheero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga dhayi karaye dhammaw cashaqaaga ayu dheero dhabti adigaan waa hagaag dhammowca shaqaaga igu dhowroo dhabtii adigaan kugu dhaartaa waan filaya dhegeystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi dhagxdhakac iyo weliba codka fanaanada faxiyo kabayare waxay heestaasi gabagabo u tahay idaacadda yidi fiidnimo si wada jira idinku daadihinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalayban kala naxa dhibitiyo ciidakan ku diida dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhigtaan dhagahaygu adayku maqlan indhahaygu